هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته fiican walaalo Saa tahay?
alxamdulilah Ma fartoon ba?
hawno Waa Cabdiraxmaane.
eh Waa Goday.
goday cabdiraxmaan Saa tahay? Saa tahayna?
fiicanta wno Khayr weeye.
insha allah wno Haysa.
alxamdulilah
Een, eh, lambar lambar baan ku yeedhini.
eh Eh, Lambar baan ku yeedhini gal.
makanaad galaha lisida Maya ku kale Eversal. Mid yidhi.
dagaal Shan iyo toban.
haya Lixdan iyo shan.
haya toddobaatan iyo Toddobaad. Kow tod- Haa, ma soo baxsaba?
toddobaatan iyo kow toddobaatan bay tiri Toddobaatan iyo sagaal.
samira sama Samira, haa.
Xasan.
Haa, haa.
haya Bala- balansigeeda ii sheeg.
toban real Toban riyaal.
waa Qofka hadda walaal waa lagala baxay. Maxaa lagala baxay lacagta?
ayaa kala baxay mooji toddobaatan real baa maalod shaah baan ka cabay waa toddobaatan real baan u diray transactionkiisa intaad fiirisa transactionkeedan eegeyso Ah, anaa toddobaatan real u diray toddobaatan real waxaa u diray cabdiraxmaan ah.
cabdiraxmaan axmed shaar ah, aniga wey ah
lixdan Haddii real agency- kala baxday dee may lama bixin gabadhu wadani wax la-aana guriga kuma yaalo Wadani- ajendi wadani kala baxday ajintiga wadaniga meesha ku yaala iigo
igu jir anaa halkan Haye, soo saareen qadka ku jira ku jir ku jir haye, saa igu furan Ah, haye anaa soo koobiyey ninkan meesha jooga Ah, ii su-aal meesha jooga ninka
baaswordkayga gabadhu ma taqaana miya
kana kana kana sawir baan ka qaadan ya sawir baan ka qaadan maad ogaatay meesha xaruntu yahay anigu waan ogaanaya ogow haye
maad wacbeen ninku mise lambarba kama haysaan ya war cabdiraxmaan wadani wadani ajendi war cabdiraxmaan hello cabdiraxmaan
aad buu masan Yan. Ah.
ah idinta Lambar gaaban. Nee, nee.
Mm.
Lambar gaaban.
Meesha dhaq.
La hadlayay waa farqi ku jira.
cabdiraxmaanow halo walaal ma ogaan karno maxaa la dhahaaye ninka meesha jooga inaan la hadlo oon ku dhaho aan taleefonka laynkaa ka waca mooyaane Ah.
oon dhaho waa xaruntii ii sahal ii sheeg ajensigaas bartu ku yaala mooyaane dee ma Mhm.
ogaan kara aniga ma g p s baan hayaa sug taleefonka dhacaya Maya, halo maya, sax weeye. Sax weeye, een, eh, baraantu- baraan- ajensiba Ah, wadan ajinti weeyaan.
cajaab ku taallaa
Wadan ajinti gudiga kuma yaalaba.
Yaano. suuqeede magaaladee walaal waa xaruntii ii sahal magaaladeed ku taalaa magaalada ii sheeg magaceega jigjiga ah okay walaal lacagtan lixdanka reyaal yaa kula waraagay yaa kula wadaagay lacagtan samiira cabdi xasan ay ku qoran tahay lixdanka reyaal ee toddobadii bisha laguu soo diray kowdii iyo labaatan daqiiqo lacagta ayaa kuu soo diray toddobadii bishu waxay ahayd baan jeclay sugan eege Waa maanta, maanta.
waa maantada weeyaan haa kowd iyo labaatan daqiiqo b m lixdan reyaal oo lacaga ruuxa kula wadaagay waayo ya qaabkeed ku siisay lacagta marka uu lacagta kuusoo diray hee walaal Nima haysaa? walaal maad i maqlaysaa wadani waxaan ku odhi lacagtan lixdanka reyaal ee lagu soo diray kowd iyo labaatan daqiiqo ee kuusoo dirtay gabadha samiira cabdi xasan lacagta gabadhaasi goday bayba joogtaa taleefonkaasi lacagta marka lagu soo diray qaabkeed ku bixisay wiilkee kusoo diray wiil baa ii soo diray ah ku jir khadka war cabdiraxmaan ow taleefonka halku yaalaa een, soo godi ma yaalo Kee ga- keena?
taleefonkan ad ii qortay soo godi ma yaalo Ah, ah, gudiga u yaala, ah.
dee wiilkuna wiil baa ii diray buu leeyahay Haye.
wiil baa ii diray kabacdana kaash ahaan baan kaga ayaan u siiyey buu yihi soo saas maaha Kaashaab.
dee taleefonkan goday buuba yaalaabe magaalada ma yaalo Taleefon- taleefon gudiga u yaala, ah.
dee transactionkaaga anaaba ayaba lixdanka real oo lagu soo diray lambarkaasaana kusoo diray eversal shan iyo toban uuna waa kan eeg emer sagaal shan iyo toban lixdan iyo maxaa la dhahaa shan toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo sagaal samiire cabdi xasan bal dib isugu noqo fiir walaala uga raalliya qalabkee wala lacagta uu ula baxay cabdiraxmaan gabadha lacagta siduu ula baxay
gabadha ma garanayo ani gabadha maalin dhibitaan shaahkay cabdoon u diray ma garatay lacagta lixdanka riyaalkana loo diray waa kan haa ninkan loo diray waan arkay haa haye ma wacday inigu ani ma wicin haye
marka hade gabadhina waa ka lacagtay mayn qaadanin oo waxaweyaan kashkana mayn helin lamayn
telefonka Waa idan- in kale ma de waaba telefonka ka anaa lacagta anaa telefonka laga gacanta ku diray hayo waa kan
anaa gacanta ku hayo
dee qaabku ajendigu ku qaadan karaa isagoo jigjiga jooga lacagta masha allah xataa lacagta haddii loo diray oo kale ma intuu ruux telefonkeeda uga diru ruux gacan kaga qaata waa saas weeyaan dee soo saas maaha telefonkaaga yaad u dhiibta kudha iyada cabdiraxmaan hadda iga yarfagtay unab iga yarfagtay
inan saanaa wacaya
haye telefonka lambarka iyada soo wac ya iyada gabadha soo wac ayada laftirkeegaan wacaya isug haye soo wac toban Ay.
ayona eber sagaal shan iyo toban lixdan iyo shan toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo sagaal asalaamu calaykum walaal ma samiira samiira ma fiicanta walaalo khayr walaal ma lacag lagaala baxay baa jirtaa qaabkee lagaala baxay lacagta teleefonkaaga ma cid baad u dhiibtay marka ajendiga jigjiga jooga iyo teleefonkaaga maxaa isku xidhay jigjiga ajendigan dee lacagta loo diray jigjigu ku ku yaalaa wadani jigjigu ku yaalaa kowdii iyo labaatan daqiiqo oo duhurnimo ah teleefonkaaga ruux inuu kaa qaadayo in kala xasuuso walaal dee lacagta ninka kaa diray lixdanka reyaal marka toddobaatan reyaal oo cabdiraxmaan kuusoo diray baa kuugu jira toban reyaal baa kuugu haay cabdiraxmaan baa toddobaatan reyaal kuusoo diray toddobaatanka reyaal wiilkaas wuu kuusoo diray kawdhe lixdan reyaal baana lagaala baxay maanta ahaan duhurkii dee duhurkii yaa kaala baxay qaabkee lagula isticmaalay teleefonkaaga dee maya haddii ay ruux goday joogo oo kale intuu teleefonka kaa qaaday uu ajenti iyo ruux kale uu u diray oo lacagtii ruux iga jooga uu keeshka saartay oo kale waa la garan karaa lambarkan haddaba loo diray lacagtaadan walaal jigjiguu joogaa ajendigan jigjigaa laga leeyahay jigjiguu joogaa waxaan ku uri teleefonkan aad lacagta lagaaga soo diray aan kuuri goday buu joogaa qaabkee lacagta aad ku qaaday baan kuuri wax samiro la dhahaa anugu lacag kamaan qaadina buuri waan eegi war way ku qoran tahay baan kuuri waa kan anaa arkaya in lacagta lagu soo diray sababta teleefonka lacagta lagugu soo diray cidda kaa qaaday isoo sheeg baan kuuri hayee buu yidhi ha laakiin walaal caruur iyo wax xaafadda jooga iyo wax dee walaal teleefonka lacagta uga bixi kartaa haddaan lagaa qaadin waan kugu soo celinayso isagaan ku celinayaa isagaan ku celinaya isu cabdiraxmaan ana ah.
caadaa inaa lacagta laga saara dan walaal.
arrinta arrintaas ay ku dhacday ma garan in gabadha teleefonka la isticmaalayo in kale una waan waxaan kuu sheegaa aa anigu waxaan kulahay lacagta gabadhan teleefonka dad baa la isticmaalay haye bacdi lacagta waa la diray jigjigaana loo soo diray ruux jigjiga Sax.
joogaana loo soo diray ruuxna Haye.
kaasinaad ugu qaatay haye laakiin ruux ajendigii oo jigjiga ku yaala aa iyo ruuxii teleefonkiisa oo goda yaala wax isaga yaala iyo wuxuu ku Ma qaatay jirto.
qofka ma taalan ninka Haye.
jigjiga waa loo soo diray cash bunuu ku bixiyey dee lacagta haye dee ma tahay mise ama
way noqonaysaa saasay noqonaysaa taleefankeeda markaa gabadh waa lala isticmaalaa lacagta waa laga dirsaday Ay, de baaswordkeeda wax garanaya wuu jiray
haddaba qaabkay ku qaadee waa kane su-aal Wallahi, dadka waa wallahi.
meesha taalle ataan fahmi lahay weyaan waa ninkii ku celiya sug aan dhaho lacagta horea qaabka kugu soo gashay iyo ruuxii kaa qaday ii sheeg guru guru whatsapp guru guru whatsapp kuma soo geliyaa ya
guru whatsapp kuma soo geliyaa
sug ninkan hortaan ogaana xaaladiisa Qofka maya xaqiiqi ha ha una ajendiyo ya walaa waan ku maqlayaa wadaniyo ya lacagta markaa magodi baa laga soo diray taleefon iyagu gacanta kumay wadin soo ma maad garanaysaa nimanka ya walaal inantii baan la hadlay kow dha walaal I- inantii baan la hadlay waxay igu tiri walaal lacag toddobaatan riyaal ay igu jirtay Een, aniga basswordkayga cid taqaanaa ma jirto taleefonkayga waagii saaka berina qofkaa ku iibiyo ma jirto lacagtiina waa iga baxday da waxaan ku idhi aqligal maaba ajendigan juguu yaala adna goday baad joogtaa sabab aad kugu timaadaan meesha ma taalo wiilkan waxaa laga yaabaa lacagta ruux ba adiga kaa soo diray kabacdi wiilkan waa lagu dirsaday isaguna kaash buu ku bixiyaa taa waan garan karaa laakiin labadiina ajendiga iyo lambarka wax iskaga kiingalaya ma jirto marka wax lacaga oo kale nimankaasi may ku direen dee lambarka godaya la suuqa usoo galay walaal adiga ya markii ay lacagta ku dirayeen ma lambaradooday ku foorareen mise qofaa soo diraya ku dheheen Mhm. si fiican adu already lacagta cash baad ku bixisay lixdankaa real ma cashkii kaaga baxda walaalo hayo cabdiraxmaano ono ninkan qalad male dawno haye aqli baad leed qof wax bartay baa tahay maaha haye gabadhan teleefankeeda lala isticmaalaa Ay.
khasiyan teleefankeeda lala isticmaalaa sax ana hadda teleefankayga haddaad iga qaado inaga wada joogna meesha doonto waad Ah.
uga tirsan kartaa dee lambar waa dee haye waxa jigjiga magudi dhexdeeda waxaa lagala baxa jigjigadaasan la yaabana eeg tusaale ahaan aniga hadda soo jigama joogo ima taqaani ha haddana lambar ruux kale aad hesho ha ood- ood sirtii sii taqaanid oo Sax.
dhahdo jijiga ajantiga ajanti tag wakiil ah oo Ah.
lacagtii soo dirta kaash anima ku qaadan karaa mise kuma qaadan karaa waad kuqaadan kartaa
dee godi ma joogta mise ma joogtid waa godi anoo jooga intaan qof gijo u diraa waxa weeyaan ajintiga intaan ku diraa dhihii ka qaada kaashi dee saasaan kulehay saas ku dhici kartaa laakiin taleefonkaasi intuu lixdan reer ka soo baxo ajantiga jigjigajeeda u yimid aqli gal ha ma aqli gal maha in karaba isagu kaash buu ku bixiyey sax waxaan iga qaatay buu yidhi aniga mida kale Haye.
meesha buuq bay ahayd oo wuxuu igu yidhi inay lambarkooda kasoo direen iyo in loo soo yeen kale ma garanayay buu yidhi walaa haye asaga ma laguma le inankaa dee inantan isku noqo ku dhayada dee taleefonkaa arrin arrin arrin arrintaa marka waa riski group ma soo geliyaa marka
u soo geli dayna ha ogaadaan intan mas-uuliyiintiiye
haye usoo geli intaad iyada la hadasho ha walaal wax dhalinyara miyay kula joogaan ma wax dhalinyaro kitaab kitaab kitaab kitaab quraan marta waxay tiri taleefonka maanta waagi beriyo cid iga qaaday ma jirto anna saasay igu tiri de ha
okay Yeah.
mid baan kuu sheegi huno haye waxay ku tiri message ba isoo dhacay ha messageka usoo dhacay aha taleefonka marka qofka lacagta laga diro soo message kuma dhaco ha iyo- kuma dhacay message badan taleefonkeeda laga diro
hadda keedu keedu waxa weeyaan iyo kusoo dhacay masajki waan hayaaba masajki waan hadda yani messageka soo dhacay soomaya already in Ah.
lacagta ka baxday ha
dee message suu taleefonkeeda ugu soo dhacay haddana lacagta laga Ah.
diro taleefonkeeda taleefonkeedu kusoo dhacay ha
messajku suu kusoo dhacay haddaan taleefonka lacagteeda laga dirin huno hadda keedun baa laga diray ka dhigantay de ha aqli galma iyadoona dib iskugu noqon kudheh walahi iyada un That's weeyaan right. Ah, si kale ma leysaan wey qaladku iyada un weeyaan qaladku walaal waxaad ku tiraahdaa Ah.
messajkan kusoo dhaceen sax haddii waayahay een, si ahaan eh, eh, Ah.
system ahaan haddii lagu xadi lahaa ha dee waxyaalahan kale hadda waa la dhihi karaa ruux goday jooga ayaa maxaa la dhahaa ayaa ajenti jigjiga jooga lacagtaa kusoo diray wax kusoo dhici lama garanay goorina telefonkeeda lacagta way ka wadayaa jandigaasayna ku jirtaa waa la raadinaa sirtaa laakiin message baa iyada u dhacay sax
waa arrin u baahan in dib loo ogaado bas dhalinyaro iyada lama jooga miyaa may wallahi maanta nin gabadha waxay tinifta horma soo bixin ba inta message soo dhacay ka hor xaafadan joogay tiri haya xaafadoodana maqaaxi bay leeyihin oo xaggan ay dadka usoo badnaay wiilashoodana jig- ma- ma dad magaalada la jooga maaha Mhm.
marka baaswordkeedana cid garanaysa malaha maaldotaan u sameeyo shaahkiga cabban ugu diray Mhm.
marka anaa dibdinodhe barxa safal waay
baaswordkeedana lama garanayo lama garanaya ha baaswordkeeda ma lambarkeeda muu ku jira waa imisa baaswordkeeda M- may kuma jiro kuma jiro lambarkeeda kamid maa waa wax kale ugu soo aa kamid ma ha ha
dhiste groupka soo dhex dhiga dabada lacagta inay gabadhaasi saa ku weydeen Ah, waa- ayay wadani argentina lagu diray sah.
isagina wadan ajenkiina uu kaash ku bixiyey uu kaashku bixiyo isage inantiina ay Ah.
leedahay teleefonkay gacanta kagama bixin sirteedana cidi la wadaagtaa ma jirta ma jirtaa madayna ay joogto ajendigina jigjigo uu yahay sax ayaga hal xaliyaan de maxamed iyo hadaba bas waaye saama sabeyno ah hayo waaye cabdiraxmaan maareya lagaa dhige
una waa cabdullaahi waxa laga dhigay walle adiga maaha miya anin maaha ani waa laisku warqabsado ha marka isku warqabsado haddana cabdullaahi baa laga dhigay may aday ku diidanaayeen Ma- adigu qola xagga joogtay oo dadka dadkeenna ah ha iyo adigu cabdullaahi oo la kumindigeliye marka dambe cabdullaahi baa laisku afkartay
cabdirashi ah, magaciisina cabdikarina cabdikarin xisaabiyaa laga dhigay adigana taylar baa tahay ani ani weli teelarka baan haa xaggii baa lii daayeyba ha bis waa sax ah may waa ayawno mi- muhiimadda shaqada mooye waa shaqada un xilliga xilli xilligan dan goormaa shaqada ka baxaysaa marka hadhow waan ka bixi sagaalkii barka wallahi marka ma ruux kale ku bedeli masaasa ku hoyin saasaan ku dheelmanaya marka adaa hadda ugu dambeeya anaa u dambeeya ha kolley de laba ruux baan nahay ba saddex baad nagu ogeysa haa saddex baa idinku ogaa laba nahay uno wax shaqadii ka tegay dhalinyarteeni iyo wax wax la eriyey may Yani waa sidaas sooma waa iska sidin wallahi waa iska wada joognaa dhammaanteeda waxna Ha.
ilaahay uu sharka hanaga dige haa may de waa waan dareemayaa ha waxba wallahi maal maalin baa maalin baa waxaan maqlayay ku taylor laga dhigo bahalkii ku dheeraa liiban ha yaa shaqada laga erisiiyo waxaan maqlayay liibaan iyo ah, markii cabdiraxmaan isku dhaceen haa taleefonkaygaan ka wada hadlaynaa
iyo waay